halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaariga caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinna waa subax sabti ah bisha may waa laba iyo toban sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado dhul looga dhiso soomaalida ku nool edmonton si ay u helaan santar ay ayaka leeyihiin ay u madax banaan yihiin oo santar soomaaliyeed ah
kaasi waxa uu ahaa xasan axmed maxamed oo loo yaqaano xasan tukade oo ka mid ah guddi soomaali ah oo gobolka alberta ee dalka kanada ka wada qabanqaabada dhismaha xarun ay soomaalidu leedahay warbixin ayaanu idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan cilmi baaris ay samaysay hay-ad la shaqaysa qaramada midoobay oo lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan waddamada ay martida u yihiin qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyadoo maalinta isniinta lagu wado in la furo safaaradda maraykanka ee magaalada qudus ayaa waxaa guud ahaan bariga dhexe ka jira walaac laga qabo dabaaldegyo iska soo horjeeda oo lagu soo dhoweynayo iyo kuwo kale oo looga soo horjeeda tallaabadaasi dowladda maraykanka ayaa qorsheynaysa xaflad ay ku marti qaadayso ku dhowaad sideed boqol oo qof oo marti sharaf ah kuwaasi oo harkocayaan gabdhaha u dhashay ama gabadha u dhalay madaxweyne trump ee ivanka trump iyo saygeeda jared kushner iyada oo madaxweyne trump xafladdaasi uga qayb qaadan doono dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah isagoo khudbad uu ku muujin doono sida ay uga go-an tahay inuu meel mariyo go-aankiisii uu gaadhay dabaeeqadii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ee ahaa inuu safaaradda qudus u rarayo magaalada safaaradda maraykanka u rarayo magaalada qudus waxaa xusid mudan in shaqaalaha safaaradda maraykanka ee tel aviib oo tiradoodu iminka ay tahay sideed boqol iyo konton ay konton ka mid ah si kumeel gaad ah u tegi doonaan qudus kuwaasi oo uu hogaamin doono danjiraha maraykanka david fredman
wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo kuuriyada koofureed ayaa jimcihii shalay sheegay in dabargoynta barnaamijka nukleyarka ee kuuriyada waqooyi ay u baahan tahay hubsiimo dheeraada hadalkan ayaa micnihiisu yahay in cunaqabataynta saaran kuuriyada waqooyi ay sii jiri doonto muddo dheeraada wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo kuuriyada koofureed ayaa sheegay in laalista cunaqabataynta saaran kuuriyada waqooyi ay ku xirnaan doonto hadba tallaabada ay dowladda dalkaasi ku muujiso sida ay uga go-an tahay in ay faraha ka qaado arrimaha nukleyerka go-aankan ayaa ka soo baxay kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koofureed kuwaasi oo ku kulmay magaalada magaalada tan washington maalintii shalay ee jimcihii ahayd waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa toddobaadyo ka hor kulanka taariikhiga ah ee la filayo inay ku kulmaan madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan soomaalida ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada ayaa in ka badan hal milyan oo dollar ku iibsaday dhul weyn oo ay doonayaan in uu noqdo mid ay isugu yimaadaan soomaalida halkaasi degan iyo agaarkeeda islamarkaana ay uga shaqeeyaan horumarkooda xuseen nuur xaaji wariyaha v o ee dalka kanada ayaa warbixintan noo soo diray dhulka ayaa la sheegay in laga dhisi doono waxyaabo kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan soomaalida ku nool magaalada edmonton xasan axmed maxamed xasan tukade oo ka mid a guddiga wada hawsha dhulka ayaan ugu horreyn weydiiyey barnaamijkooda la xiriira dhulka ay iibsadeen barnaamijkan aan wadno waa barnaamij wakti hore niyadda lagu hayay oo la rabay in looga baxo dhibaatada ka jirta gobolkan alberta khaasatan magaalada edmonton barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado oo dhul looga dhiso soomaalida ku nool edmonton amba agagaarka edmonton si ay u helaan santar ay ayaka leeyihiin ay u madax banaan yihiin oo santar soomaaliyeed ah dhulkaani waa shan eekar waaye waxaa ku yaala dhismo weyn oo guri ah waxaa laga bixiyey lacag adiga milyan iyo bar ah lacagtan soomaali baa laga soo aruuriyey soomaali baa aad bixisay soomaaliya dhulkan gadatay muhiimadda loo aruurinayo lacagtaas ee dhulkaas lagu gadana waxay aheeday bal meel aan u madax banaan nahay inaan helno xasan tukade waxa uu tilmaamay in xaruntu ay noqonayso mid soomaalidu ay u madax bannaan tahay islamarkaana meesha ka saaraysa inay dulsaar ku noqdaan xarumo kale sidaad la socotaba soomaalida mar walbaba waxay dulsaar ku yihiin ummado kale oo naga soo horreeyey ama ha ahaadaano kuwa muslimiinta oo carabta ah ama ha ahaadaano organizationada caadiga oo main streamka ah sida y m c eedoo kale iyo iskuulaadka iyo recreation centerka meelaha cityga ay leeyihiin oo leeshirka la yidhaah marka meel soomaali u gooni ah oo ayaka ay isticmaali karaan oo waktigay rabaan ay furanayaan oo ilmahooda loogu dhigaayo diinta islaamka recreation ahaan u isticmaalayaan xaflada ay ku qabsan karaan game ay ku ciyaari karaan ayaka u madax banaan yihiin oo ayaka ay ka taliyaan ma jirin sidaad hore ula socotaba waxaan isticmaalnaa fasiilatooyin kale oo dad kale aan la sheergalayno dhibaatan badan ee ka timaada oo markaasi ilmihii ay dhex galaan dad kale oo aanan ku diin ahayn ku dhaqan ahayn sidaasna ay dhibaato fara badan ay nooga timaado sidaan arrintaas uga baxno waxaan doonaynaa in aan lahaano center soomaalida u gooni ah oo serviceskaasoo dhan dhalinyaradeyna dumarkayna iyo carruurtayna iyo dadka da-da noqon doona waayeelka ay ka heli karaan facilitiga ay u baahan yihiin wuxuu xusay kasokow faa'iidada guud ee bulshada ay ka heli karto xarunta in haddana ay noqon doonto meel lagu wacyigeliyo dhalinyarada islamarkaana gacan weyn ka geysan karto wax ka qabashada dhibaatooyinkooda gobolkan aan ku loonahay alberta khaasatan magaalada edmonton iyo agagaarkeedaba dhalinyaro fara badan oo soomaaliya ayaa dhibaato ku gaartay naftooda ku waayey waxaad dareemaysaa ciyaal halkan lagu dhalay oo kanadiyana waalidkood ay kasoo carareen civil war in ay canada haddana kala kulmaan dhibaatooyin noocaas ah marka markii dadka ay iswareysteen oo communitiyaasha iyo masaajidka iyo elderly iyo aqoon-yahanka oo dhan isu tageen waxaa la yidhi arrintani waxaa looga badbaadi karaa inaan helno meel noo khaas ah oo soomaalida markaasi ay kugu soo dhawaato haddii center la sameeyo waxaa abuurmaya ganacsi waxaa laga yaabaa masaajidka ama centerka agagaarkiisa oo dhan in laga furo business marka waxaa laga yaabaa in xataa barnaamijkaasi ou next level intuu noqdo ou abuuro shaqo iyo ganacsi meesha kaliya oo xiriir iyo wacyigelin iyo dhaqan celin lagu samayn karo iyo dhinaca islaamic aadaabta iyo akhlaaqda waa meel soomaali ay leedahay ay u dhan tahay ay ku kulmi karaan elderligii oo advice siinaya amba wacyigelin amba tala siinaya dhalinyaradii yaryareed ee waddankan ku kortay zahra maxamed faray iyo cabdiraxmaan maxamed waxay ka mid yihiin soomaalida degan magaalada edmonton waxay ka hadlayaan faa'iidada ay ka heli karaan dhulka ay soomaalidu iibsatay faa'iidadaanka ka heli karno aaday u badan tahay macnaha muxuu ahaa annaga masaajidyada hadda edmonton ku yaalo aadan haddaan soomaali nahay dadka fandhin gareeyo oo walaahi muxuu ahaa afka hore saaran maaragtay oo wax walboo looga baahdo oo macnaha wax walboo la uurinayo dadka wallaahi number one aa nahay haddana saas ay tahay waxa anaga leenahay wixii ma ahan markay endly day wax yimaadaan muxuu ahaa waana la riixaa kiyaalka yuudka inay isku imaadaan oy meesha ma arkino ay ay macnaha ay isku arkaan oo qaarka macnaha meesha ay macnaha iyagu ku wada ciyaarayaan oo ku wada sheekaysanayaan oo wax ku kala faa'iidayaan oo maaragtay macnaha kii wax bartay oo wax uga faa'iidaya xagga waxbarashada xataa oo dhibaatooyinka hadda wiilashaan la dildilaya xataa maaragtay inay macnaha koos garaynayso inaan annaga macnaha dad oo loosta ah inaan nahay mafahanta oo annaga meel aan program ciyaalkeena ku qaban karno inaan haysanin sidaa la socoto waxaan nahay ummad muslima u baahan ilmahooda inay u bartaan diinta islaamka iyo iyo aqoonta kale oo dunyawiga ah labadaba marka waxaan is leeyahay maadaama aad awood lacageed aynan jirin mashruucan oo hadda maxaan ku irahdaa aad carbowday oo hadda ka socda magaalada haddii uu hirgalo wuxuu awood u yeelanaa in soomaalidaas dhan ay ka helaan waxbarashada oo loo sameeyo islamic school dabcan maadaama meesha ay tahay meel soomaali ay iska leedahay kolley waxaan umalaynaa inay mashaariicda ay fulin doonaan ee kamid noqon doonta in luqadda af soomaaliga meesha lagu baro sidoo kale barnaamijyo kaloo tarfiihi ah ama maxaanku irahdaa meelo entertainment ah inay helaan meelo ay ku ciyaaraan basketballka soccerka jiimka iyo waxyaabaha noocaasa marka waxaan isleeyahay waa mashruuc aad iyo aada muhiim u ah hadduu hirgalana soomaalida wax weyn ka qabanaa xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan isugu yimaadeen urur ay leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ah oo lagu magacaabo isutega soomaalida mareykanka ee ganacsiga iyo xirfadlayaasha kaasoo ay ku bahoobeen dhallinyarada soomaaliyeed ee kasoo baxay jaamacadaha kala duwan ee wadanka mareykanka iyo weliba dalka canada wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascade ayaa haddaba la kulmay hibaad xuseen shariif oo ah guddoomiyaha ururkaasi iyo hinde maxamed cabdi oo ka mid a guddiga maamulka ururkaasi haddii aan adiga kuga hormaro hibaad anigoo u imaan doona ururkiinan iyo waxa loo aas-aasay iyo waxyaabaha aad doonaysaan aan ka bilaawno marka hore kulanka caawa halkan aad isku timaadeen oo dhallinyaro fara badan oo dadka waxbartay oo soomaaliyad ee halkan iskugu yimaadeen ujeeddada kulankan iyo waxyaabaha ad ka hadlayseen maxay ahayd ujeedada kulankani wuxuu ahaa inaan dadka u soo kordhino caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka ramadaan baa soo socda so waxaan rabnay dadka oo soomaaliyeed oo ku takhasusay maadooyinka caafimaadka public health iyo caafimaadka jirka inay wax noogu kordhiyaan aqoonsigooda waa garta hinda mar kale leeyahay waxaad doonaysaa inaad bulshada usoo bandhigtaan arrimaha caafimaadka dabcan waxaa soo dhowaanaysa bishii ramadaan sida ay hibaaqba xustay marka waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mida xanuunada ku dhaca dhimirka ma waxaad arkayseen soomaalida gobolka inuu dhibaato ay ka haysato xanuunada maskaxda ku dhacoo kale ama dadka isla hadlayo kale bulshada kusoo badanay ma sidaas baad u doorateen wallaahi horta dad anaga anaga bas nama hayso ummadda dhan bay haysaa khaasatan anaga dadkeena way haysataa waxaan rabnay inaan kala hadalno dad badan baa jiro inay waxyaalahan ka wada hadlin maanta fursadana waxay ahayd inay public isku imaadaan wax ka faa'iideenaan dadka hadda maanta noo khudbeynaya waa dad oo fiilkaas ku jiro oo ayaga maxay taa professionkooda yahay marka ayagaa rabnay inay shacabka la sheergarayaan waxaan ay soo barteen iyo anagana ka faa'iidno dadkaan u casuumnay dadka professionalka bas maaha communitygana waan ka casuumnay so qof kasta meesha noo joogaa maanta
waa garta hibaad badanaa waxaa gobolkan aada looga hadlaa in uu jiro waxa la yidhaahdo kala fogaansho inuu u dhaxeeyo dadka waxbarta ee soomaalida ah iyo dadkii caadiga aha ee soomaaliyeed ee iyagoo waaweyn wadankan soo galay oo dhallinyaradii waxbaratay ay noloshii maraykanka la qabsadeen isfahamdarana dhinacaasay ka jirto adinku marka ka ururkiin ahaan qorshaha ma idinku jirtaa ka sokow inaad adinku samaysataan urur aad leedihiin inaad noqotaan buundadii isku xir lahayd dadkoodii iyo weliba aqoontii adinku aad barateen sababta ururkan loo aas-aasay waa waxaad iminka sheegtay waxaa jirta dad badan oo soomaaliya wax badan ku takhasusay annagoo dhanna isma naqaano dad dhakhtariin baa joogo looyaro dad caafimaadka maskaxda wax badan maadooyin badan bartay horta waxaan rabay intan annagu intaan isku nimaadno isbaranno marka dambena communitigan usoo jeedino wax noloshooda caawisa so sababtaasaan iskugu soo ururnayba marka hinda waxa aad higsanaysaan oo aad doonaysaan inaad ku tallaabsataan mustaqbalka oo aad rabtaan inaad ka midho dhalisaan maxay horta waxa jirta waxaa waaye dadka oo magaaladan degan way kala fofog yihiin dadkii professionalka hal dhinac bay u duwan yihiin dadkii kale oo oo professionalka ahayn dhinac kale u duwan yihiin anaga waxaan doonaynaa dadka inaan isku wada keenno programkan iyo networkan waxaa loo furay platformkan waxaa loo furay si uu qof kasta ka faa'iidaysto dadkii isku keenno walaa qof waxbartay qof waxbaranin kulligood waxaan rabnaa inaan isku keenno ay kala faa'iidaystaan dadkii way kala way kala dhumeen marka malis arko event in la aadama ogiye anaga waxaana eventi maaha waxayna waxaa waaye wax laga faa'iidaya dadka inaan usoo bandhigno ugu dambayntii hibaad haddii aan adiga ku weydiiyo dadka soomaaliyeed ururkiinan ku jira ma gobolkan minnesota oo keliya ah ayay joogaan mise gobollo kalena waa ay ka tirsan yihiin sidee u shaqaysaan xiriirkiina marka laga hadlayo xiriirkeenna iminka waxaa ku jira toban kunoo qof minnesotaunkuma ekin waxaan ku egnahay maraykanka oo dhan maraykankaas goboladan ku egnahay waxaa weeyaan siyaaro toronto oo kanada ah ohio iyo annaga inaan gudiyaal kala furnaan rabnaa oo maraykanka meel kastay soomaali degto also waxaan joognaa australia guddigeen wuxuu ka biloobmay australia dan waxaan tagnay um, uh, UAE iminkana uh, Lond- uh, Britain Great Britain UK-gana waa laga furay so waxaan rabnaa soomaalida adduunka jooga oo dhan inaan isku xidhnaa inaan isku xidhnaano sidaan wax ugu tarno waddankeena iyo dadkeena meel kastay joogaan
hinda maxamed cabdi iyo weliba hibaad xuseen shariif oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool wadanka kanada iyo weliba maraykanka ee xirfadlayaasha oo u warameeyey wariyaha v o eda magaalada minneabolis maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa v o a
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington cilmi baaris ay samaysay hay-ad la shaqaysa qaramada midoobey ayaa lagu eegayey in dadka qaxootiga ah ay culaysa ku hayaan dalalka ay u qaxaan iyo inay qaxootigu abuuri karaan kobaca dhaqaalaha dalalka ay u qaxaan daraasadan ayaa lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin hay-adda ayaa booqatay xerada kaakuma ee dalka kenya oo ka mid a xeryaha ugu da-da weyn qaaradda afrika warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha v o eda daniel sharaf oo booqday xeradaasi waxaana soo koobaya xuseen barre qaxootiga ku nool xerada kaakumo waxa ay leeyihiin in ka badan laba kun oo dukaan oo yaryar qaarkood waxay bixiyaan cashuur inkasta oo aanay wax adeega ka helin dowladda mesfen getahon waxa uu ka soo qaxay etoobiya waxaana uu ka warramayaa sida uu noloshiisa u dabaro waxaan imid aniga oo aan waxba haysan waxaan bilaabay ganacsigayga aniga oo aan waxba gacanta ku hayn waxaan raadiyey shaqo dad kale ayaan u shaqeeyey laakiin maanta halkan ayaan soo gaadhay hay-adda i f c ayaa sheegtay in kaakumu fursado ganacsi ka jiraan iyadoo ugu baaqday shirkadaha gaarka ah inay maal gashadaan sida uu faahfaahinayo michael botzang oo ka tirsan hay-adda i f c waxaa jira ganacsi gaar loo leeyahay oo lacag sameeya shirkadaha gaarka ah waxay abuurayaan shaqo ay helayaan qaxootiga iyo muwaadiniinta iyo weliba adeegyo fiican waxaanay kobcinayaan dhaqaalaha maxalliga ah xeradan kaakuma ayaa furnayd lix iyo labaatan sano waxayna ku agtaalaa magaalada weyn ee kaakuma guud ahaan degmada waxaa soo gasha lacag gaadhaysa lix iyo konton milyan oo dollar sanadkii iyadoo oo magaalada iyo xerada marka la isku daro ay noqonayaan magaalada tobnaad ee ugu dadka badan dalka kenya benjamin ekal ekwam waxa uu leeyahay maktabad bugaagta iibisa oo ku taala bartamaha magaalada kaakuma boqolkiiba toddobaatan waxaa dakhliga uu naga soo galaa xerada iyo hay-adaha ka shaqeeya oo wax naga iibsada qaxootiga ku jira xerada kaakuma waxay laba jirmaameen shantii sano ee lasoo dhaafay iyadoo ay soo kordheen qaxootiga ka imanaya suudaanta koonfureed xerada waxaa ku nool qaxooti ka yimid shan iyo toban dal iyagoo abuuray fursado dhaqaale sida uu faahfaahinayo sukuru janis oglo oo ah madaxa xafiiska hay-adda u n h c r ee kaakuma waxaa jiray su-aalo badan oo la iska weydiinayay in qaxootigu ay ku tiirsan yihiin oo keliya mucaawamada ay ka helaan hay-adaha samafalka laakiin warbixinta hay-adda i f c waxay si toosa u muujinaysaa in dhaqaaluhu uu yahay mid aan ku koobnayn hay-adaha samafalka ee uu dhaafsiisan yahay xasan maxamed aadan oo ka qaxay soomaaliya ayaa helay fursad aad u wanaagsan isagoo qaar ka mida qaraabadiisu ay u soo direen lacag dayn ah si uu ganacsi u bilowdo laakiin sharciyada dalka kenya ayaa ah kuwa hor istaagaya dadka qaxootiga ah inay sharci ganacsi helaan ama ay si xor ah ugu kala gooshaan gudaha dalka iyagoo oo ay waajib ku tahay inay shuraakala noqdaan dadka u dhashay kenya waxaannu u baahannahay waraaqahaasi waxa kale oo aan u baahannahay taageero si aan lacag u helno inkastoo aanay u muuqan in dowladda kenya ay wax ka beddelayso sharciyada xayiraya dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga qaxootiga laakiin haddana hay-adda u n h c r ee qaxootiga qaramada midoobey u qaabilsan ayaa lagu wadaa inay raashinka ay bixiso ku beddeli doonto lacag kaash ah oo la siiyo dadka qaxootiga ah tallaabadaasi oo ay hay-adda i f c ay ku tilmaantay mid soo jiidan doonta shirkadaha maalgashiga aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi waryaha v o eda daniel sharaf oo noo soo diray kadib markii uu booqday xerada qaxootiga ee kaakuma ee ku taala dalka kenya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wacanoo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dadweynaha dalka ciraaq ayaa maanta oo sabti a u dareeraya goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka dalkaasi si ay u doortaan baarlamaan cusub doorashadan ayaa ah tii u horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay ciidamadu dalka ka saareen kooxda isis amaba daacish warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o da bariga dhexe xuseen saxnuuni doorashada baarlamaaniga ee dalka ciraaqa waxaa ku tartamaya in ka badan toddoba kun oo musharaxa oo ka socda in ka badan saddex boqol oo xisbi oo doonaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka cusub ee dalkaasi xarunta warbaahinta nabadgelyada ee dalka ciraaqa ayaa ugu baaqday dadweynaha iyo mushrixiinta inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee waddankaasi warmurtiyeed ka soo baxay xaruntaasi ayaa lagu sheegay in wax kama jiraan ay yihiin wararka sheegaya in aan la isku halayn karin nabadgelyada goobaha codbixinta ciidamada amniga waxay diyaar u yihiin inay sugaan nabadgelyada dadka iyo goobaha codbixinta inta ay socdaan howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta warbaahinta nabadgelyada dalkaasi ciraaqa arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalaya safaaradda dowladda maraykanka ee magaalada baqhdaad ay ka digtay suurtagalnimada in weerar argagixiso lala eegto meelo ka mid ah goobaha codbixinta ee doorashada maanta dhacaysa warkan oo lagu baahiyey barta safaaradda maraykanka ee dalka ciraaqa ay ku leedahay internetka ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay heshay macluumaad sheegaya weerar lala eeganayo goobaha codbixinta gaar ahaan xaafadda alkhazaaliya ee galbeedka magaalada baqhdaad ciraaq waa dal dadkiisa ay haysaan diimo kala duwan islamarkaasina ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo ku hadla luqado kala jaad ah iyo weliba kooxo siyaasiyiin ah oo si weyn u kala qaybsan dadka codkooda dhiibanaya ayaa kala dooranaya toddoba kun oo musharaxa oo u taagan kuraasta baarlamaanka dalkaasi taasoo xeeldheerayaasha ay rumaysan yihiin inay culays badan ay ku abuuri karto ra-iisul wasaaraha haatan xukuma dalkaasi ee xaydar al cabaadi haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey siduu u arko doorashada baarlamaanka ciraaqa ee maanta ka dhacaysa dalkaasi
doorashada baarlamaanka dalka ciraaq oo maanta sabtiinka furmayso waa mid si weyn looga dareemayo guud ahaan dalkaasi sababtoo ah waxaa aada loo adkeeyey ammaanka goobaha codbixinta waxaana magaalada baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi lagu arkaya ciidamada booliska oo aada u sugaya fagaarayaasha iyo meelaha codbixintu ay ka dhacayso maanta sidoo kale codbixinta doorashada baarlamaanka ciraaq ee maanta ka dhacayso waa mid aada xasaasi u ah oo caalamka oo dhan shakooda hayaan sababtoo ah waxaa jira dareen ay qabaan dadka ciraaqi beesha caalamka oo suurtagalnimada inay dhacaan weeraro arggixiso waxaa kaloo la dhihi karaa waa doorasho xiiso badan oo ay ku tartamayaan ilaa iyo toddoba kun oo musharaxiin ah kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan ama ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkaas yeelo doono oo tiradoodu ay tahay saddex boqol iyo labaatan iyo sideed xubnood ayagoo kale ah axzaab kala duwan oo ku salaysan qowmiyado sida carab iyo kurdis ama diimo oo muslim iyo shiico oo dhinac ah iyo masiixiyiin dalkaasi ciraaq wada degan doorashada baarlamaanka dalka ciraaqa ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii maleeshiyada ururka icisa looga adkaaday guud ahaan dalkaasi sanadkii hore mana jirto saadaal sheegaysa xisbiga la filayo inuu helo aqlabiyada xubnaha baarlamaanka cusub ee dalkaasi in ka badan saddex milyan oo reer ciraaq ah ayaa ku barakacay halka kumanaan kale ay ku dhinteen dagaalada u dhexeeyey maleeshiyada daacisha iyo ciidamada dowladda ciraaqa xuseen saxnuuni v o a qahira
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e bariga dhexe xuseen cismaan saxnuun ayuu ahaa wararkii u dambeeyey ee doorashada maanta ka dhacaysa dalka ciraaq inala socodsiinayey halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay subax sabtiya oo wanaagsan haatanna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanka xuseen miiraale iyo heesta uu ku luuqeeyo ee ladan
codka fanaan xuseen miraale heeskiisaasi ladan ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af somaaliga idaacada v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan Yeah.